بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا cabduhu warasuuluh ama bacd waa cashirkii noo socda ku saabsanaa caqiidatu raasiyayn ee aslu sunna wa ictiqaad uddiin waxaan soo gaadhnay risaalada bilowgeeda hadalkii labada imaam jawaabtay bixiyeen su-aashii kadib marka waxaan ka bilaabaynaa meeshaan ku istaagnay cashirkii hore faqaalaa labadii imaam waxay yidhaahdeen adrak adraknaa waan soo haleelay alculamaaa culamadii fi jamiici alamsaar magaalooyinkii dhammaantood xijaazan ama wadamadii muslimiinta dhammaantood xijaazan wa ciraaqan wa misran wa shaaman wa yamanan fa kaana min madhabihim madhabkooda wuxuu ahaa ana aliimaana qowlun wa camal yaziid wayanqus iimaanku inuu yahay qowl iyo camal ziyaadana nusqaanana marka waa jawaabtii u horreysay ay ku jawaabaan labada imaam ay bixiyaan waxay xuseen halkan shan waddan ama shan qutri sida loo yaqaano min aqtaari muslimiin oo waktigaas aad loo yaqaanay oo taalibulcilmiga loo aadi jiray oo culimmada ay u safri jireen tulaabulcilmigu soo ma arkaysid caalimku markuu waddamada aado siday culimmada qaar sheegeen wuxuu ka faa'iideysan jiray inuu ziyaarto walaalihiisa ahlucilmiga kale oo waddamada ku nool oo ilaah dartii u ziyaarto ahlu sunnuhu wayse ziyaartaan sheekh muqbil baa wax laga soo wariyaa raxmatullaahi calayhi inuu yidhi waxay ku fidaa madhab ahlusunna wuxuu ku fidaa saddex arrimood marka saddexda arrimood uu sheekhu sheegay waxaa ka mid ahaa in cilmiga la nashriyo iyo in laga tamayuso ahlubidaca laga fogaado iyo ahlusunnuhu inay is ziyaartaan marka culimadu inuu caado waxay u ahayd inuu caalim kale oo sunniya markuu maqlo uu tago oo ziyaarto marka caalimku markuu waddan ka tago waddan kale aado oo caalim kale u tago taasuu ziyaaro fillaah bay ahayd ajir badan buuna ka heli arrinta labaadoo caalimku ka faa'iidsanaya waxaa weeye inuu culimadaas wax ka qaato haddii wixii uu qaatay wixii agtiisa yaallay isku mid noqdaanna de wixiinbuu ku xoojisan haddii ziyaado noqotana cilmibuu ka kordhisanaya masalada saddexaad uu ka faa'iidsan caalimku waxaa weeye markuu magaalo tago tulaabta uu la kulmayo ee uu cilmiga u sheegayo ee la fadhiisanaysa ayuu asaguna wax ka qaadan iyagana waxbay ka qaadanaya qofkuna kama kibro hadduu caalim xaqa yahay inuu qof ka hooseeya wax ka qaato horeyna waxaa loo yidhi bay yidhahaan culimmadu alcilmu raximun bayna ahlihi cilmigu waa raxim waa qaraabo iyo xiriirin dadka ahlucilmiga dhexooda ka dhexeeya yani xiriir gooniya ka dhexeeya ama taalib cilmiga haddii markuu akhtaartaas aado taban culimadaas wax ka akhrisan rixlooyinkaasu ka faa'iideysan soo ma arkaysid marka sidaas ayay qadiyaddu ahayd halkaa waxaad ka garanaysaa hadalkii imaamu maalik uu yidhi raximahullah fatwo maanan jeedinin oo ma fatwoonin ilaa sabcuuna ay ii qireen min ahli ilcilm calaa ani anii ahlun lidaalika aha imaam maalik wuxuu yidhi maa aftaytu xataa shahida lii sabcuuna anii ahlun lidaalik yani hal fatwo weligey ma bixinin ilaa toddobaatan caalim ay yidhaahdeen waad fatwoon kartaa abunacaym baa xiliyo ku wariyey khadiib albaqdaadina fi lfaqih walmutafaqih buu ku wariyey ibnuljawsina tacdiim alfatwa ayuu ku wariyey marka mayna ahayn dadku degdega fatwada ilaahay cilmiga meelo badan ka bartaan culimo badan ka qaataan oo oo oo maaragtay la siiyo ee maaragtay loo ogolaado inay fatwoodaan marka riwaayo kale waxay leedahay imaam maalik wuxuu yidhi maa ajabtu fi lfatwa xataa sa'altu man huwa aclamu minii hal yaraanii mawdican lidalika sa'altu rabiicata وسألت يحيى بن سعيد يحيى بن السعيد فأمراني بذلك فقيل له يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لو نهوك قال كنت أنتهي لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه سبحان الله إمام مالك وحليه هاي fatwadii inaan wax fatwoodo waan diiday ilaa aan ka weydiiyo dadka cilmiga iga cilmiga badnaa inay i arkeen inaan ahay qof wax fatwon kara rabiicaan weydiiyey sheekhiisii sheekh rabiica waxaan kaloo weydiiyey yaxya ibna saciid caalimkii kale muxadiskii marka labadu waxay idhahdeen fatwo dadka waxay ku idhaahdeen yaabaa cabdillaah imaam maalik bay ka wadaane hadday kaa reebi lahayn ka waran miyaada warkooda qaadan lahayd qaala kuntu antahi nacam waan ka joogsan lahaa mana fatwooden laa yanbaqii lirajulin ninka uma ah wanaagsana an yaraa nafsahu ahlan lishayin inuu naftiisa u arko inuu ahlu yahay xataa yas'ala man huwa aclamu minhu qofka cilmi badan ilaa uu weydiiyo marka ahlucilmigu caado waxa ahayd inay tilmiidkooda ardaygooda imtixaanaan ay su'aalo badan weydiiyaan intaynan u fasixin inuu wax akhriyo ama majaalistooda uga dambeeyo asagu uu ku sisimo ama markay meesha ka baxaan inuu asagu marka arrintaas waxay khilaafsan tahay yacni in culimada ahalka wax laga qaato oo la weydiiyo culimada oo layidhaha yaan wax ka qaataa oo halkaas fatwada ma fat yacni arrintaas waxay ka soo horjeedaa dadka qaar qaba khud ilcilma min kulli axad cilmiga ka qaada cid walba arrintaas waa qalad qaacido saxana ma ah qofka bilowga ah ama ardayga bilowga ah ama mutawasitka dhexdhexaadka ah waxaa waxaa qasab ku ah inuu ahlu sunnaha wax ka qaato ousan ahlubidaca shay ka qaadan markuu hadhow caalim noqdo oo diinta si fiican u barto oo dhex galo oo ahliye u yeesho iyo difaaca iskaga difaaci karo ahlbidaca hadday markaa danta u geyso kitaab ama cilmi u baahan yahay inuu ka qaato cid aan ahlu sunna ahayn isagoo iska ilaalinaya markaas ayay culimmadu u ogolaadaan hadduu markaa yahay qof cilmi leh oo maarata iska difaaci kara arrintaas mas'alada kale u baahan inaan ku baraarugno waa muhim xaqa qofkii la yimaada baan ka aqbalaynaa sax waa masale sax wa qofkii xaq la yimaada oo xaq ku hadla muslim ha noqdo gaal ha noqdo sunni ha noqdo qofaan sunnihan ha noqdo nacam xaqa waa la aqbali xaqa waa la aqbali laakiin waxaa muhima inaad fahamto xaqu dariiqooyin buu ku yimaadaa dariiqa koobaad waxa weeye inaad xaqa ka qaadatid ahalkiisa qof ahlu sunna aad cilmi ka baratid marka cilmi ka barasho markay noqoto masaladu looma ogolo ardayga bilowga ama dhexdhexaadka inuu cid kale wax ka barto masale waa masale muhiima wa marka ma oranaysa xaq cid walbaan ka qaadano anuu cid baan ka qaadanaya laa ma soconayso amaa haddii dee marka daruuro keento ood ahlna u noqoto inaad ka qaadan kartid marka hala gaadho mas'alada labaad oo cilmiga toos cidda looga qaadanaya waa inay ahl sunno noqdaan masale labaad itilaac iyo kutubta oo la akhristo hadday noqoto taas macnaheed waxa weeye iyo cajaladaha iyo in la dhegeysto waa inaad iska hubsatid waa inaad iska hubsatid laa arrintaas iska hubsatid wey ha samaynin marka midda kale haddii caalimku gafo ama sheekhaad wax ka baranaysid nas uu khilaafo si cad ama ijmaac uu khilaafo haddee markaas lagama qaadanayo xataa ka sunniga laftiisa lagama qaadanayo maxaa yeelay khaladkaas waa la radin ee dad ahlu ah ayaa radinaya waana laga maartay waana laga leexa khaladkiisa laguma raacayo nacam ayib marka taas waa masale muhima waay caalimku markuu kitaabka sunnada waafaqsan yahay iyo fahmi salaf nacam alra'si walcayn waay hadduu laakiin khilaaf annaas ama ijmaac haddii hadalkaas waa la radin sunniba ha ahaado maxaa yeelay diinta ayaa ka weyn cid kasta alxaqu axaqu an yutabac ama alxaqu axabu ilayna min kulli axad waa qadiyad muhima waay marka masaladaas masale muhima waaye marka ahlubidaca in laga fogaado iyo ahlulmacaasida oo waxba laga qaadan waa masale muhima jiddan waxaana ku tusinaya nabiga alayh salatu salaam wuxuu yidhi inahu لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حديث كاس عبد الله بن عمر بن العاص نبي عكوري عليه الصلاة والسلام ورسولك يري nabi ma jirin igu horreeyey ilaa xaq bay ku ahayd korkiisa inuu ummaddiisa tuso wixii khayra uu og yahay ugana dego wixii shara uu og yahay ummaddiinan muslimka ahan anigaanabiga layga dhigay caafiyadeeda iyo badbaadada nabadgelyadeeda waxaa la yeelay bilowgeeda hore waqtigii saxaabada iyo waqtigii rasulka alai salatu wasalaam iyo salafka waxaana asiibi doonaa akhirkeeda balaa balaayooyin iyo umuur aad inkiri doontaan ee iska ilaali way macnihii waa digniin xadiiskaas imaam muslim ayaa wariyey fi kitaab alimaara imaam axmedna musnadku ayuu ku wariyey waa xadiis saxiixa marka qiso ayuuna leeyahay xadiiska labaad imaam muslim muqadimada wuxuu ku wariyey saxiixiisa bagawina uu wariyey oo uu yidhi waa xasan soo ma arkaysid nabigu inuu yidhi alayh slat slam xadiiskii abi hurayra sayakunu fi aakhiri ummati unaasun yuxadisuunakum bima lam tasmacuu antum walaa aabaa'ukum fa iyaakum wa iyaahum aakhirka ummaddeeda waxaa imaan doonaa dad idiin sheega waxaydan maqal idinka iyo salafkiina idinku horrey walaa aabaa'ukum yacni saxaabadii iyo salafkii waxaan ayna ogeyn inay bidaca inay la yimaadaan fa iyaakum wa iyaahum idinkiiyo iyaga idin kala digaya iska ilaaliyayaan marka waa masale aad muhiim u ah qofku inuu iska ilaaliyo dadkaas rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil qofku diinta saaxiibkii ayuu yeelanayaaye ha iska ilaaliyo qofkiin midku saaxiib ka dhiganayo marka ahlubidaca haddaad saaxiib ka dhigatid way ku baadiyanayaan xadiiskana waa xadiis culimmadu ay yidhahdeen waa xadiis xasana bimajmuuci turuqihi imaam axmed iyo keyrkii ayaa wariyey maaragtay abu daawuud iyo axmed iyo ayaa wariyey baabu man yu'maru an yujaalisa man yu'maru an yujaalisa yani marka sunanka abu daawuud iyo tirmidi iyo iyo musnad imaam axmed igu soo aroora imaam albanina wuxuu leeyahy fi saxiixada xadiisku waa xasanu ligayrihi ayuu leeyahay kitaabkiiska saxiixada sagaal boqol toddobaalabaatan iyo toddoba ayuu hadalkaa ku yidhi marka digniintan axaadiistan ay ku siinayso saan horey usoo sheegnay labay kaaga degayaan laba qof laba qolo aljaahil aladi laa yamliku ahliyatan min alcilmi sharci tu'ahiluhu an yucallima annaas qofka jaahilka heen cilmi u lahayn lana faaqid shay laa yucطiih qof aan waxba aqoonin de maxaad ka heli oo dee xaq kitaab iyo sunna iyo fahmi salaf midna ma garanayo hadduu rabo qofkaas muthaqaf ha ahaado takhtar ha ahaado muhandis ha ahaado aqoon kale ha ahaa thaqaafo caama ha lahaado hadduu rabo saxafi ha ahaado wuxuu raba ha ahaado laakiin maadaama uusan daa uusan ahayn qof cilmi sharci si fiican u yaqaano oo ahal u ah waxba lagama qaadana sida hadda balaayooyinka jirta oo kaleeto sooma arkaysa qaybta labaad ay ka degeen axaadiistan iyo hadallada hore usoo marnay waxa weeye qofka saaxiibu hawaha ah ahlul ahwaa aha kaas jaahil buu ahaa dadka ahlu cilmi bay leeyihiin cilmi badan bay leeyihiin qaarkood laakiin hawo iyo yani kish baa ku jira kuwaasna in wax laga qaato lama ogolo waa in wax laga qaato lama ogolo marka dadka yaan wax laga qaadanin marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye dadka muslimiinta naseexa loo jeedinaya waa dadka naseexa waa waajib in loo naseexeeyo saa darteed cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu yidhi taxdusu albidcatu fi lmashriqi aw almagrib fayaxmiluha alrajulu ilaya faida intahat ilaya qamactuha bisunna bidcadii waxay ka dhacaysaa mashriq ama magrib anaa la isoo gaarhsiinaya nin baa ii keenaya marka ana ii timaado ayaan qamci ku samaynaya waan ka hortegaya sunnadan kaga hortegaya yacni xujada ka soo horjeeda sunnada ayaan caddaynayaa nacam saas ayuu yidhi imaam saxaabiga jaliilka cabdullahi ibnu cabaas radia allaahu canhu imaam lalakaa'i ayaa soo wariyey asarkaas ibnu cabaas ka wariyey kitaabkiisa usuul sharx usuul ictiqaad ahli sunna ay ku soo waariday marka dadka in la kala saaro xaq waay oo ahlu batil ahlu xaq yani ahlu sunniya ahlu bidac ahlu kufri ahlu iimaan yani in loo kala saaro waa muhim dadka waa muhim insaas waana sida saxda ah wey marka qur'aanka ilahi wuxuu ku magacayo furqaan inuu yahay midka kala saaray xaq iyo baatilka bukhaarina waxaa kusoo aroray xadiiska saxiixa ahaa xadiis jaabir oo dheeraa muxammadun farqun bayna annaas maxamed waa dadka kii kala saarayay riwaayaadka qaar waxay leeyihiin faraqa bayna annaas muxamedun faraqa labadaba lagu dabdiyey farqun in la yidhahdoo la reebo maaragtay ra'da in la yidhaahdo ra'da in la kordhigo la tashdiidiyo faraqa la yidhahdo xaafis ibnu xajar wuxuu yidhi fatxulbaari markuu sharxayey kilaahumaa mutajih labada macno waa sax buu yidhi maarag marka farqun bayna annaas dadku kala saaraa ama faraqa bayna annaas dadkiibu kala saarayaayo wiilkii aabiibu kala saari oo haddii xaqii qofku muslimo gaalkii iyo asagoo kala tegayaan ahlubidaca iyo ahlu sunna way kala duwan yihiin wahaa kada marka salafiyiinta in lagu eedeeyo dadkay kala tafriiqiyaan haddii xaqii baatilka in la kala saara waa lagama maarmaan aha marka islaamka dadka muslimiinta waxaa jamcin kara inay masaadirta ay diinta ka qaadanaya mid noqoto oo tawxiidkii iyo shirkii oo laga digo tawxiid dadka loogu yeero sunnadii oo dadka loogu yeero iyo bidcadii oo laga digo yaa asaas u ah sooma arkaysid marka saasay dadku muslimiinta ku midoobi karaan kooxo iyo axzaab intaan noqon haddana midoobeynaa wax suurtagala ma ahan marka saasay salafku mid ku ahaayeen oona isku khilaafin masaa'ilka caqaa'idka iskumayna khilaafsanayn ijmaac bay ku ahaayeen sida labada imaamba ay sheegeen saxna maa dadka odhanaya salafku caqiiday isku khilaafsanaayeen oo keenaya laba qiso oo aan gadaal ka sheegi doonno insha allah cashirada soo socda wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin